halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa arbaco sagaalka oktoobar sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee mitirban iyo bogga v o somalycom saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo halkan washington waa sagaalkii aroornimo waxaana idaacadda idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo saare cidlando
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah hanti dhowraha soomaaliya oo daabacay baadhitaan uu ku sameeyey hay-adaha dowladda wallaahi waxaa ka soo baxay maamul xumo aad u weyn iyo aqoon-yeeli ku saabsan dadka maamulku inay la socon awoodda hanti dhowrka u leeyahay waxaa ka soo baxaya marka niyadgab weyn oo ku imaanayo kuwa deeqda bixiya lafteeda maamulka dowladdana niyadgab ku dhaqanaa waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka toddobaadlaha ah ee dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja kolka wax kale uma bannaanayne ninkii gabadha guursaday wuxuu ka mid noqday dabatada ugaarku noosha ah caanihii geela waxaa u beddelay hilibka duurjoogta
qodobadaasi iyo kuwo kaloo ay doodii gaabneed ka mid tahay ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida afar ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa la sheegay inay ku dhinteen saddex kalena ay dhaawacmeen kadib markii miina kula qaraxday duleedka magaalada muqdisho qaraxan ayaa dhacay goor dambe oo xalaya waxaana la sheegay inuu haleelay kolonyo ay saarnaayeen ciidamada dowladda oo qaybta loo yaqaano harimacad meel u dhow masaajidka albiri ee deegaanka siinka dheer deegaanka uu qaraxu ka dhacay ayaa hadda ka hor ay ka dhaceen qaraxyo xidhiidha oo lala beegsanayay ciidamada dowladda waxaana qaraxyadaasi sheegtay mas-uuliyaddooda ururka al-shabaab toddobaadkii hore ayay ahayd markii lix ka tirsan ciidamada danab ay ku dhinteen deegaanka ceelasha biyaha kadib markii lala beegsaday laba qarax oo isxigay xilli ay magaalada ka baxayeen al-shabaab ayaa sannadahan dambe si weyn u adeegsada waxyaabaha qarxa ee lagu aaso waddada dhinaceeda kuwaasi oo halis ku ah ciidamada dowladda soomaaliya ee jidadkaasi isticmaalaya iyo kuwa amisom iyo weliba dadka rayidka ah
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in si ku meel gaar ah oo u xiran yahay dhabaha diiradahu ay ka soo degaan kana kacaan ee garoonka diiradaha ee magaalada muqdisho arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii diyaarad xamuul siday ay xabadka ku degatay kadib markii ay lagu u bixi waayeen weli lama hayo wax faahfaahin oo intaasi dhaafsan mas-uuliyiinta ayaa sheegay inay isku dayayaan inay diyaaradda ka wareejiyaan dhabaha si shaqada garoonka diiradahu ay u sii socdaan
war ka soo baxay aqalka cad ee dalkan maraykanka looga arrimiyo ayaa lagu sheegay inaanay ka qaybgeli doonin waxa loogu yeedhay baadhitaanada lagu doonayo in xilka lagaga qaado madaxweynaha maraykanka donald trump qareenka aqalka cad ayaa baad cabilon ayaa u diray waraaq sideed bog ah aqalka wakiilada isagaoo nuqul gaarana gaadhsiiyey afhayeenka aqalka wakiilada nancy belosi iyadoo u xusul duubaysa sidii ay uga bixi lahaayeen amaba ay u heli lahaayeen eedeymo gaar ah haddii ay jiraan in uu madaxweynuhu jebiyey sharciga gaar ahaan inuu dalka ukrein ka dalbaday inay baadhitaan ku sameeyaan joe biden oo ah musharax la filayo inuu si weyn ula tartami doono doorashada soo socota haddii aqalka wakiiladu ee dimuqraadigu ay ku xooga badan yihiin ay isku raacaan inay ansixiyaan qodobo madaxweynaha lagu soo galo joojiyo si xulka looga xayuubiyo geesta kalena waxaa jooga aqlabiyadda aqalka sanadka oo ay ku awood badan yihiin mudanayaasha ka soo jeeda xisbiga jamhuurigu kuwaasi oo diyaar u ah inay difaacaan madaxweynaha saddex saynis yahan ayaa ku guulaystay abaalmarinta nobeelka ee dhinaca kimistriga waxaana ay ku mutaysteen samayntooda bateriga lithiniyumka guddiga abaalmarinta nobeelka ayaa arbacadii ku dhawaaqay abaalmarinta qiimaheedu uu yahay kun oo dolarka maraykanka waxaana si isla eg loogu qaybin doonaa john gardenav oo amerikaana iyo stanley withingham oo britisha iyo akira yoshino oo jabaan u dhashay guddiga ayaa sheegay in baterigaasi uu nolosha aadanaha wax badan ka bedelay tan iyo markii uu suuqa soo galay sidoo kale waxaa la bixiyey abaalmarinada nobeelka ee loogu talagalay dhinacyada dawada iyo fisikiska mid kale ayaa jimcaha lagu dhawaaqi doonaa cidda ku guulaysato
saraakiisha milatariga dalka turkiga ayaa sheegay in ciidamadoodu ay diyaar u yihiin inay bilaabaan howlgallada muddada la qorsheynayay ee ka dhanka ah ciidamada kurdiyiinta ah ee ku sugan gudaha dalka siiriya ciidamadan oo ay xukuumadda ankara ku sheegtay inay yihiin argagixiso ayay geesta kalena wadamada reer galbeedku u arkaan saaxiibo muhiima la dagaalanka kooxda argagixisada ah ee daacish dhinaca kalena agaasimaha warfaafinta ee xafiiska madaxweynaha turkiga erdogan ayaa faallo uu ku qoray wargeyska ka soo baxa dalka maraykanka ee washington post waxa uu ku sheegay in ciidamada turkigu ay weheliyaan ciidamada xoreynta siiriya ay dhowaan ay u gudbi doonaan xuduudka siiriya arrintan ayaana waxa uu ku baaqay in bulshada caalamku ay taageeraan dadaalada dibudhiska xasilinta turkiga waxaana uu sheegay in damaca turkiga ee siiriya uu yahay oo keliya in meesha laga saaro halis muddo fog ay wajahayeen muwaadiniinta dalka turkigu
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta furay kalfadhigii lixaad ee labada aqal ee baarlamaanka tobanaad ee soomaaliya madaxweynaha ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin federaaliga siyaasadda amniga iyo midnimada dalka hadda waxaa khadka telefoonka si toosan gala muqdisho ugu jira seynab abuukar oo kulankaasi isha ku haysay lana socotay seynab haddaad i maqlayso faahfaahin naga sii kulanka maanta cidda kasoo qayb gashay iyo sida jawiga guud ahaan u ahaa
aad baad umahadsan tahay fadhiga kalfadhiga baarlamaanka ee lixaad ee maanta magaalada muqdisho ka furmay waxaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey madaxweyne farmaajo oo ka hadlay xaalada siyaasadeed ee dalka amniga dhaqaalaha nidaamka federaalka iyo weliba horumarada dowladda ay ka samaysay ee dhanka nabadgelyada madaxweyne farmaajo waxa uu sheegay in meel wanaagsan ay marayaan dadaalada dowladda ugu jirto in laga cafiyo deymaha dhawaana ay soo gabagaboobi doonaan shuruudihii lagu xiray wuxuu dhanka kala sheegay in soomaaliya ay diyaar u tahay in ay siyaasad hufan kula macaamisho caalamka iyo wadamada bariga africa oo soomaaliya ay kaalin muglih kaga jirto balse aysan gor ka gorgortami doonin xuquuqda soomaaliyeed bad iyo diriba madaxweynaha mar uu guud ahaan midnimada iyo qarnimada ummadda soomaaliyeed uu ka hadlay madaxweynaha waxa uu sheegay maruu ka hadlayay nidaamka federaalka in uu yahay mid ay qaadatay soomaaliya inta laga qaadayo si guud ilaa iyada ay ka go-aansato amaba soomaalida ay ka go-aansadaan in ay wax ka bedelaan arrintaasi inaanay jirin cid wax ka bedeli karta dowlad amaba koox gaar ah waxaana uu markaasi nasiib darro ku tilmaamay in dad gaar ah si qaldan ay markaasi u fahmaan hanaanka federaalka oo uu sheegay in uu qeexayo awoodaha ay kala leeyihiin dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada waxaana uu sheegay inaanay jirin awood gaar ah uu siinayo maamul goboleedyada midnimada iyo ilaalinta qaranimada ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan federaalka iyo maamul goboleedyadana ay dowladda mas-uul ka tahay oo ay maxay ahayto markaasi ay dowladdu arrintaasi ay uxil saaran tahay madaxweyne farmaajo waxa uu ka hadlay kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka labada aqal waxaana uu ka codsaday xildhibaanada in ay si degdeg ah u ansixiyaan shuruudaha horyaala baarlamaanka oo muhiim u ah sida uu yiri in horey loo socdo isagoo ugu dambeyna si cad u furay kalfadhiga labada aqal ee baarlamaanka waxaana xusid mudan in kalfadhiyadii hore ee labadan ka horeeyey labada baarlamaanba ay si gaar gaar ah u furin jireen waxaana jira xiisad labada dhinac ee baarlamaanka u dhexeysay hase yeeshee furitaanka kalfadhigan maanta waxa uu muuqdaa in la xaliyey murunkii labada dhinac ee jiray howlaha dib u heshiisiinta galmudug buu ka hadlay madaxweynaha iyo weliba dib u yigleelidda maamul loo dhan yahay oo galmudug laga yeeleelo wuxuuna madaxweynuhu sheegay in door wanaagsan ay ka qaadatay dowladda soomaaliya haatanna arrimahaasi ay meel wanaagsan marayaan waxyaabuhu soo hadal qaaday waxaa kamid ahaa amniga iyo la dagaalanka al-shabaab oo uu sheegay in dowladdu ay howlgal xoogan ciidamada dowladda oo ay kaabayaan ciidamada midooda africa ay ka wadaan guud ahaan wadanka islamarkaana dowladda ay u suurta gashay in goobo fara badan inay la wareegtay inka dhimana waxa uu sheegay in loo baahan yahay guud ahaan ummadda soomaaliyeed iyo ciidamadu inay ka wada qayb qaataan sidii wadanka al-shabaab looga xoreyn lahaa waayahay zaynab ugu dambeyntii bal waxaad ka warantaa haddii madaxweynuhu soo hadal qaaday maamulada qaar qaar baa maamulka dhexe ee dowladda soomaaliya aysan xiriir wanaagsan lahayn jubbaland oo kale ma ka hadlay arrinta khilaafaadka iyaga iyo ka dhexeeya jubbaland
si guud buu uga hadlay arrinta federaalka waxaana uu sheegay inaanay jirin awood maamul goboleedyada siinaysa in ay madax banaanaadaan waxaana uu sheegay guud ahaan wadanka inay mas-uul ka tahay dowladda federaalka soomaaliya madaxweynuhu wuxuu sheegay inay ka go-on tahay in ay ka midi dhaliyaan dib u heshiisiin waarta oo ka hirgesha dhammaan geyga soomaaliya ayna diyaar u yihiin in ay markaasi dhegaystaan cid kasta oo wax tabanaysa si tabashooyinka loo xaliyo hase ahaatee waxa uu cadeeyey in aysan aqbali doonin cid kasta oo israbtaagta dibwiigleelida qarannimada ummadda soomaaliyeed maruu ka hadlayey arrinta maqaamka caasimada magaalada muqdishona waxa uu sheegay inay muhiim tahay in caasimadu ay yeelato maqaam u gaar ah oo si lamid ah kuwa kale ee gobolada dalka ka jira ayna kala hadleen guud ahaan maamul goboleedyada meel wanaagsan ay marayaan munaasabada furitaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka labada aqal ee maanta ka dhacday dugsiga generaal kaahiya magaalada muqdisho waxaa ka qayb galay guddoomiyaha baarlamaanka dalka jabuuti guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka golaha shacabka iyo aqalka sare ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo wakiilo ka socda beesha caalamka ammaanka guud magaalada muqdisho si weynaa loo adkeeyey iyadoo ciidamada amniga magaaladan lagu arkeeyay wadooyinka qaar ee magaalada muqdisho aad baad mahadsan tahay zaynab abuukar maxmed ayay ahayd taasi oo qadka telefoonka magaalada muqdisho si toosa ugu jirtay kana warbixinaysay kulankii kala fadhiga baarlamaanka tobnaad ee maanta magaalada muqdisho ka furmay
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa washington warar ku saabsan soomaaliya ayaa noo soo socda hase ahaatee turkiga ayaa ciidamo dheeraada geeyay xadka ay la wadaagaan syriya tallaabadan ayaa qayb ka ah howlgallada ka dhanka maleeshiyaadka kurdiyiinta ah ee suuriya fadhiisinkoodu uu yahay bariga webiga furaad ee waqooyiga dalka suuriya haddaba nuur xasan nuur ayaa wararkii ugu dambeeyey arrimahaasi ka waraystay cabdinuur daahir oo ah saxafi ka tirsan telefishinka dowladda turkiga ee magaciisa loo soo gaabiyo t r t kuna sugan magaalada istanbul
waa sax ciidamadii waxawaaye turkiga afar iyo labaatanka saac ugu dambeysay iyo muxuu ahay maalmihii ugu dambeeyaba la hadal hayay in ciidamo badan uu ku daabulay xuduudka suuriya uu la wadaago shalay iyo muxuu ahay iyo xalay maqribadii iyo ilaa dhan way socotaa layiri oo hub fara badan iyo taangiyo iyo dabaabado iyo ciidan fara badan ayaa xuduudka turki uu la wadaago syria waqooyiga syria loo diray qaar ahaan kooxaha kurdiyiinta ama y b g da meelaha ay gacanta ku hayaan waxaana la fili karaa saacad walba inay howlgalka u bilowdo waxaa laga yaabaa in in xilliganba u bilowdo laga yaabaa meelaha qaar waxaa laga sheegaya duqeymo ina dhaceen marka hawsha way socotaa wararkan way soo baxayaan waana dabcan saxaafadaha ayaa laga maqli doonaa wixii soo baxa waayahay marka maxay tahay ujeedada ugu weyn ee ay dowladda turkiga howlgalkani u rabtay inay u fuliso
saddex arrimood ama saddex ujeedo ayaa ugu weyn kan ugu horeysa waxa ay tahay turkigu waxa uu rabaa xuduudda uu la wadaago dalka suuriya oo dagaal ka socdo dhowr sano in uu ka ilaaliyo wax alla wax caqabad ku noqon kara securitygiisa ama amnigiisa ama kooxaha argagixisada inay meesha gacanta ku dhigaan waxaan ognahay kooxaha kurdiyiinta ee syria waxay gacansaara leeyihiin kooxda kkk ee turkiga la dagaalanta sanado badan la dagaalamaysa marka wuxuu iska ilaalinayaa xuduudkiisa ama dhaqaalihiisa ama amnigiisa wax saameyn ugeysan karo oo weerar laga soo qaadi karo arrinta kaleo u baahan yaha waxa ay tahay suuriya dad turkiga dad badan oo suuriyiin oo qaxootiya oo shan milyan gaaraya ayaa jooga inuu iska kala fudeeyo cilaabtooda oo wadanka suuriya meel amniya oo ay dadkaas ay gei karaan oo ay noloshooda dib uga asaasi karaan oo wadankooda ay ku noqon karaan inuu u furo oo meeshaasna waxa waaye ay ay aadaan iyo qodobka ugu muhiimsan oo ah muxuu ahaay wadajirka iyo midnimada wadanka syria inuu turkigu ilaaliyo wadanka syria waxa ogsoonahay dagaalkii sokeya markuu ka bilowday kooxa kala duwan ama daacish ha ahaato ama kurdiyin ha ahaato ama kooxa fallaga ha ahaato ama dawladda ahaatee waa kala burburay marka waxaa laga cabsanaya inuu wadamo yaryar usii kala baxbaxo marka arrintaasna haddii ay saas ay dhacdo turkiga saameyna ku yeelan doonaan gaar ahaan qoryaha kurdiyiintu hadday gobol goostaan sababto ay tahay kurdiyiinta ugu badan bariga dhexe waxay ku nool yihiin wadanka turkiga taasuna waa saameynaya marka turkigu wuxuu ka ka shaki qabaa in midnimada suuriya ay burburto isagana ay saameyn ku yeelato marka saddexdaas arrimood ayaa ugu muhiimsan
maraykanka oo ay xulfo yihiin turkiga kuma faraxsana howlgalkan uu turkiga rabo inuu ka sameeyo suuriya iyo gaar ahaan waqooyiga iyo agagaarka bariga webiga furaad madaxweyne trumpna waatii uu ka digay marka arintaas siday u saameyn kartaa dowladda turkiga dhaqaalaheeda iyo amnigeeda
anigu waxaa isleeyahay wax saameyn ay ku yeela doonto malahan sababta ay tahay waxay ahayd arrin ka wada dhexaysay madaxweynaha maraykanka donald trump iyo madaxweynaha turkiga rajab erdogan oo ay ka wada heshiiyeen in weerarka la qaado oo ciidamo badan oo maraykan ah oo xuduudda joogay ama meesha weerarka laga qaadaya ay meeshii ay ka baxeen markaan waxa u arkaa inuu trump uu twitterka uu wax kusoo qorqoro in mucaaradka asaga kasoo horjeeda dimuquraadiyiinta ee asaga dhaleeceeyey ugu jawaabayo laakiin wax saameyna ku yeelan maya arrimahan muddo arrin soo socota wada hadalla ku dhisanay ahayd turkiga iyo maraykankuna isma dagaalayaan waa wadamo muxuu ahay xulafada nato ku wada jira turkigu waa wadanka kaliya oo islaamah oo muslimiinta ugu badan caalamka haddana reer galbeedka la leh heshiis muxuaha difaac la leh turkigana waa u baahan yaha maraykanku maraykanku turki waa u baahan yaha ganacsi badana ka dhexeeya waxaa sidoo kale ka dhexeya turki wuxuu qayb ka qaataa soo saarista diyaaradaha casriga ah maraykanka ee f city five la yirahdo qayb ka qaataa marka haddana waxay u muuqataa muhiimadii suuriya uu maraykanku ka lahay inuu gaaray oo ahayd in daacish la jebiyo laguna jebiyo kurdiyiintii boqolkiiba boqolna in laga saaray wadanka sidaas daraadeedna hadda ay tahay xilligii turkiga gacan lasii lahay wax ammaankiisa iyo muxuu ahay deganaantiisa ka hor imaanaya in in in in aan la hor istaagin magarad ugu dambeyntii sidee gudaha turkiga looga arkaa arrintan weerarka uu turkigu rabo inuu ku qaado suuriya
boqolkiiba inta badan sideetan waa la taageersan yahay inkastoo xoogaa beri waayihii dambe wadanka turkiga qalalaaso fara badan ay ka jireen sanadooyinka ugu dambe haddii aa lehed afgembi hadday aa lehed muxuu ahay doorashooyin haddii aa lehed xoogaa dagaalo iyo iyo qaxooti fara badan laakiin dadku waxay aaminsan yihiin haddii suuriya la galo oo dadka qaxootiga oo suuriyaanka wadankooda ku badan oo nabad laga dhigo suuriya inay noqon doonaan sidaas daraadeedna culaabtii ama culayskii qaxootiga uu ku hayo uu yaraa doono sidaas darteedna la taageersan yahay laakiin waxaa la rajeynaya arrimaha iska siyaasadana waa jiraan oo doorashooyina soo socda adiga laba sano kadib iyo muxuu ahay in ayada lafirkeeda ay ay qaabkii loo guuleysa lahaa iyo in cambain lagu galo oo ah muxuu ahay kurdiyiintii ama argagixisidii a jebinay iyo waxyaala lamida iyo dadkii waxaan ogsoonahay dhowr bilood ka hor in turkiga magaalooyinka u waaweyn oo akbaarta xisbiga wadanka maamula in looga guuleystay arrimaha ugu muhiimsan oo dadku ay ku diidanaan waxaa kamid a qaxootiga suuriyaanka oo badanaa wadanka soo galeen marka hadda in suuriyaanka dibaa loo celinaa la dhaho wadankooda lagu celinaa macnaheed waxa ay tahay qanaac daradii inaan in la daaweynayo marka waxyaalahaasa iska jira laakiin guud ahaan dadku waa taageersan yihiin kaasi wuxuu ahaa suxufi cabdinuur daahir oo ka tirsan telefishinka dowladda wadanka turkiga oo isagoo ku sugan magaalada istanbul ee dalka turkiga khadka telefoonka ugu waramay nuur xasan nuur
wanaagsan dhegeystayaal gurur waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan xafiiska hanti dhowrka qaranka soomaaliya oo soo saaray warbixin maaliyadeed oo uu sameeyey islamar ahaantaasina sheegay in lacago markaasi sanadkii laga soo gudbay dowladda federaaliga usoo gacangalay aan lahayn ilaa hadda meel amren ha yeeshee waxaanu ku horeynaynaa aqalka cad ee maraykanka ayaa diiday in uu xubnaha dimuqraadiga ee kongareska maraykanka kala shaqeeyo markhaatiyada iyo cadaymaha ay u doonayaan baarista ay ku hayaan madaxweyne trump taasoo keeni karta in xilka laga qaado muranka u dambeeyey waxa uu ka dhashay sarkaal lagu magacaabo gordon sundland cabdikafaar cabdi wardheere oo xiriirka caalamiga ah bartay ayaa maxamed cabdi sandheere uga waramay sarkaalkan iyo waxyaabaha ay dimuqraadigu ku doodayaan wuxuu ahaa ergeygii uu u magacaabay madaxweyne trump inuu wakiil uga ahaado midowda yurub ama dhulka e u da loo yaqaan marka gaar ahaanna wuxuu ahaa ninay aada isugu dhow yihiin ma aha isagu shaqaalaha diblomaasiyada oo waktiga dheer kusoo jiray ee waa nin la magacaabay weeye oo madaxweynahani hadda uu isagu magacaabay markiisii horena wuxuu ahaan jiray sidiisoo kale raggaas developerska loo yaqaano guryaha dhiso oo maaragtay ka mushtara guryaha iyo waxyaabahaas marka waa ninay aada isugu dhowaayeen weeye haddana uu ahaa ergeyga midowda yurub waan gartay muxuu og yahay amaba waxa aqalka hoose ama gudyadiisa kala duwan ay ugu yeedheen sarkaalkan maxaa lagu sheegay wuxuu aad iyo aad maadaama uu e u da uu wakiil ka ahaa wuxuu ahaa ukrainena ay ka tirsan tahay yurub wuxuu ahaa ninkii xiriirinayay aqalka cad iyo diblomaasiyiinta kale oo markaa joogay xagga kiev ama ukraine joogay marka waxaa la leeyahay waxay isdhaafsadeen text maaragtay iyo masajyo mafartiimay isu direen xiriir buu wuxuu la sameeyey diblomaasiyiintaas oo uu kala hadlayo haddii waa la sii daynayaa hubka iyo waxyaabaha ay u baahan tahay ukraine laakiin waxaan rabnaa inaad baartid musuq maasuqa iyo waxyaabaha corruptionka iyo waxaas oo markaa loo tarjumayay inay ahayd inay ama la baarayo madaxweyne ku-xigeenkii hore biden xaaladiisa ay ku taxalluqday oo la baarayay isaga la rabay in wax laga soo ogaado haddii ay wax ka fara ka hayaan ukrainiyiintu waan gartay aqalka cad muxuu marmarsiyo uga dhigay diidmadan wuxuu uga dhigay in waxa meesha ka socda oo dhan aanay sax ahayn waxay codsadeen in afhayeenka aqalka hoose miss pelosi inay cod qaado ilaa ay cod qaadana ay tahay waxaana sharci darro waxay wadaa waa in aqalkoo dhami u codeeyaa in madaxweynaha la impeach gareeyo iyo in kale iyo in baaritaankan lagu wado iyo in kale shaqada lagaga ruqsaynaya madaxweyne marka waxay ku haystaan waaba sharci darrayba leeyihiinba ilaa iyo cod aqalkoo dhami u qaado qof qofna idiin soo dayn mayno warqadaha aad codsanaysaanna soo dayn mayno idinkalaan shaqayn mayna baaritaankiina ilaa iyo cod loo qaado intaasaa salo ah waxyaabaha ay ku diidayaan xataa warqad dheer buu u qoray maantadaas oo uu leeyahay marnaba haba yaraatee ilaa aad waxa sharciyaysaan annagu idinla shaqayn mayno uu leeyahay aqalka cad waan gartay marka maxay ku jawaabeen nancy pelosi afhayeenka aqalka hoose iyo madaxda gudyada kale ka socda xisbiga dimuqraadiga weli warqadaas hadda si official ah ama rasmiga ugama aanay jawaabin laakiin waxaa muhim ah inay dhammaantood leeyihiin xaq uma laha inuu noo sheego in cod la qaadiyo in kale waa wax arrintaasi aqalka u taalla iyo golaha ma aha in madaxweynaha iyo aqalka cadi ay u u yeerin karaan in cod la qaadiyo in kale mana aha wax dastuurkana ku qoran ma aha oo sharciyan xaq bay uleeyihiin inay guddiyadu baaritaanka wadaan iyadoona aqalkooda ka fariisan marka waxay leeyihin arrintaasi arrin isaga uuna fari kara ma aha ama wax u yaalla maaha inkastoo hadda aanay warqadda maanta iyadu aanay si qoraale uga soo jawaabin waxay leedahay dastuurka awoodaan siinaya inay baaritaankan wadaan codna uma baahna in in loo qaado kaasi waxa uu ahaa cabdikhafaar cabdi wardheere oo xiriirka caalamiga bartay kuna sugan waddanka maraykanka wuxuu u warrameeyey wariyaha v o a maxamed cabdi sandheere
v o a washington ayaad naga dhagaysanaysaan xafiiska hanti dhowraha guud ee soomaaliya ayaa soo saaray warbixin ku saabsan baadhitaan maaliyadeed oo uu ku sameeyey hay-adaha dowladda warbixintan oo ku saxiixnaa hantidhowraha guud ee dowladda maxamed maxamuud afgooye ayuu ku sheegay in waxyaabaha ugu muhiimsan ee baadhitaankooda ay ku ogaadeen ay tahay in la isticmaalay dakhli lasoo ururiyey iyadoo aan sharci loo marin sidoo kale waxaa warbixinta lagu sheegay in hubinta lacagaha ee hay-adaha dhexdooda uu yahay mid liita sidoo kale waxa uu xusay in qaar ka mid a qasnadaha dowladda aanay ka qayb ahayn warbixinaha maaliyadeed iyadoo hay-adda gaar hay-adaha qaar aanay soo gudbinin xisaab xidhkooda sannadlaha ah warbixina muraha ku saabsan waxaa noo haysa falastiin axmed iimaan warbixintan waxaa lagu xusay in lacag gaaraysa hal milyan saddex boqol iyo konton kun iyo afar boqol oo dollar la isticmaalay iyadoo aanan laga warbixin sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobanka lacagtan ayaa ah daqli ay qabteen hay-adaha dowladda qaarkood hay-adaha lagu xusay warbixintan ee lacagtaasi isticmaalay ayaa waxa ay kalyihiin wasaaradda duulista hawada hay-adda dembi baarista booliiska c i d da iyo hay-adda duulista rayidka iyo jaamacadda ummadda warbixintan waxaa kaloo lagu xusay in lacag gaaraysa toddoba iyo toban milyan afar kun iyo sideed boqol iyo lix iyo toban doolar oo uu midooda yurub ku wareejiyey wasaaradda maaliyadda iyadoo xisaabtaasi ay ka maqan tahay saddex milyan toddoba boqol soddon iyo sideed kun halka lasoo gudbiyey oo keliya saddex iyo toban milyan laba boqol iyo lixdan iyo lix kun lix boqol iyo lixdan doolar labaatan milyan oo doolar oo sidoo kale ay sacuudiga siiyeen dowladda soomaaliya ayaa lagu sheegay warbixintan in qasnada dowladda ay soo gaartay oo keli ah lix milyan toddobaatan kun sideed boqol lixdan iyo sideed doolar halka saddex iyo toban milyan sagaal boqol labaatan iyo sagaal kun iyo boqol iyo soddon iyo laba doolar oo taalay bangi dibadda ah aanan lagu soo darin warbixinta maaliyadeed hay-adda qaramada midoobe ee umbus ayaa lagu sheegay warbixintan inay qasnada wasaaradda maaliyadda ku soo shubtay hal milyan laba boqol konton iyo afar kun toddoba boqol afartan iyo saddex doolar lacagtaasi oo hay-adda ugu deeqday ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa waxay warbixinta xustay in meel lagu sheegay oo keliya shan boqol soddon iyo shan kun laba boqol sagaashan iyo laba doolar halka aanan wax xisaab ah lagu haynin toddoba boqol sagaal iyo toban kun afar boqol iyo konton iyo kow doolar sidoo kale hanti dhowrka guud ayaa ku sheegay warbixintiisa in kaalmada dibadda uga timid soomaaliya uu ku jiro jahawareer isagoo xusay in miisaaniyadda dowladda ee sanadkan laga dhimay siddeed iyo toban milyan saddex boqol siddeetan iyo lix kun toddoba boqol soddon iyo laba doolar taasi oo aanan lagu soo wareejin khasnada dhexe ee dowladda guud ahaan waxaa lagu sheegay warbixintan in deeqda guud ee ay dowladda federaalka sanadkii hore ee labadii kun iyo sideed iyo tobanka heshay ay ahayd soddon iyo sideed milyan laba boqol konton iyo sagaal kun shan boqol konton iyo sagaal doolar halka khasnada dowladda lagu soo shubay oo keliya sagaal iyo toban milyan sideed boqol toddobaatan iyo laba kun sideed boqol labaatan iyo toddoba doolar sidoo kale warbixintu waxay xustay dhinaca hogaanka shuruucda hay-adaha amniga ee sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobankii wasaaradda gaashaandhigga ayaa lagu sheegay warbixinta in aysan u hogaansamin sharciga maaliyadda iyadoo aanan soo gudbin xisaabaadkii labadii kun iyo sideed iyo tobanka waxaa lagu sheegay sidoo kale in wasaaradda gaashaandhigga ay ku guul daraysatay la xisaabtan iyo hufnaan maaliyadeed maamulka hantida dowladda iyo deymaha ayaa sidoo kale warbixinta waxaa lagu xusay in aysan lahayn xisaab ama tiro la raaci karo oo muuqata waxaa kaloo ay warbixinta hanti dhowrka lagu sheegay in labaatan iyo shan gaari oo wasaaraddu ay lahayd ay labayo toban ka mida la tageen mas-uuliyiin hore oo wasaaradda soo maray halka saddex iyo toban gaari oo wasaaradda gaashaandhigu ay sheegtay inay leedahay sideed ka mid ahna ay yihiin kuwa aan xabaddu karin oo lix ka mida ay maraykanku bixiyeen keliya hadda laga hayo toddoba dhammaan gaadiidkan ayay warbixintu xustay in aanan lagu diiwaan gelin magaca wasaaradda gaashaandhigga baarayaasha xafiiska hantidhowrka waxay xaqiijiyeen in ay soo arkeen toddoba ka mida gaadiidkaasi warbixintu waxaa kaloo ay muujisay sida wasaaradda maaliyadda aysan u gudan mas-uuliyadeedii maaliyadeed iyadoo lagu soo bandhigay inay jiraan lacago la bixiyey oo aysan cadaymo la socon iyo qaabka loo bixiyey intaba sidoo kale waxay warbixinta hantidhowrku ay xustay in ay jiraan lacago laga wareejiyey meeshii horey loo qorsheeyey iyadoo aanan loo marin nidaamkii sharciga ahaa sidoo kale baarlamaanka soomaaliya ayaa la sheegay in miisaaniyadiisa lafteeda loo isticmaalay qaab aan cadeymo wadan taasoo ka hor imaanaysa nidaamka maamulka maaliyadda ee saxda ah lacag dhan saddex boqol lixdan iyo laba kun oo doolar ayaa la sheegay in baarlamaanka uu u isticmaalay siyaabo aan la caddayn sidoo kale lacaga socdaal oo la isticmaalay ayaan loo hayn iyaguna wax cadeymo ah warbixintan oo lagu daawacay bogga hantidhowrka guud ayaa sidoo kale waxaa loo diray hay-adaha ugu sarreeya dowladda sida madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka falastiin axmed iimaan ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinaysay halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington
haddaba daabacadda baaritaankan hay-adaha hay-adda dowladda ayaa caashe ibraahim aadan waxay ka wareysatay oo wax ka weydiisay rofeor yaxya sheekh caamir oo ah dhaqaaliyahan wax ka dhiga jaamacadda horn of africa university saldhigiisuna yahay magaalada muqdisho haatanse ku sugan magaalada garowe
wallaahi waxaa ka soo baxay maamul xumo aada u weyn iyo aqoon yari ku saabsan dadka maamulku inay la socon awoodda hanti dhowrka uu leeyahay isagoon loo madax banayn shaqadiisa ke hanti dhowrku waxyaabahan oo dhan in lasoo marsiiyo oo baaritaan ku sameeyo waxaa uu saamaxayo sharciga namber labo ee december labaatan lixdeeda lixdiyo kowdi iyo sharciga kale ee kun sagaal boqol lixdiyo labo oo amendament lagu sameeyey lixdiyo kow awood buuxu u leeyihin marka iyagoo isticmaalaya international standard oo audit institutionka caalamka oo dhan inay baaraan waxaa ka soo baxaya marka niyad jab weyn oo ku imaanayo kuwa deeqda bixiya lafteeda ha- maamulka dawladdana niyad jab uu ku dhaqanaa hay-adihii lagu ammaanaya maamul wanaag inuu dhacay sanadkaasna wuxuu ku abuuraa niyad jab iyo ama inay ku aamini waayaan waxdama hantidhowrka reportkiisa oo saas sheegayo iyo sida had- kaas wuxuu ahay xisaab xirka two thousand eighteen nineteenka oon hadda ku jirno siduu dhaqan doonaa marka ma kasii dhaqan doonaa report soo bixi doona muxuu dhaqanaa kaas hay-ado dhan uu hadda dhow ku aadeynaa inaynan warbixin siin marka culays badan oo ku keeni doonaa eh, maamulka hadda jiro iyagaa laga yaaba marka inay saxaan oo ay dib ula xisaabtamaan ileen hadda dhowrku wuxuu ahayd hay-ad madax banaan waa inuu kuu cadeeyo khaladka dhacay haddii khalad dhacay oo cadeyna dowladdaa laga rabaa marka inay iyaduna saxdo waa gartay marka saamaynta baaritaankan ku yeelan karo hay-adaha dowladda intee bay gaarsiisan tahay aaday u weyn tahay marka lama aamini karo hay-adihii dowladda ee maaliyadda oo lacagihii loo soo shubay heshiisya waxaa ku jira masalan aan laga diiwaan gelin hantidhowrka ma dhici karta heshiis matale oo laga diiwaan gelin hantidhowrka inuu waa khalad heshiis kastoo dowladda gasho weliba heshiisyada hadda socda kuwa batroolka oo kale waa in mid mid loo eh, diiwaan gelin lama diiwaan gelin lacaga lasoo shubay oo maaliyadda iyo hesh- ay ku heshiyeen iyo hay-adihii deeqbaxyaasha intii ay ahayd ka yara haddana miisaaniyada lagu muujiyo haddii lagu rahanay dowladdaas waxaa ku heshiina sanadkana intaas siisay laba bilyan inay siisay miisaaniyadda hal milyan keliya ama riboortka maaliyadda ay ka muuqato su-aasha imaanaya waxay tahay milyanka kale hadduu ka baxay hantidhowrka wuxuu sameynaa budget comparison actual iyo waxaa jiro qaarkoodna waxaa ugu yaab badan sidii world bank oo kale lacagti oo aan ku heshiin inuuna siiyey lacag ka badan inaan sheegano oo aan laga soo gasho ayaa isiiyey marka ilaa world bank waxaan la saxeexana inuuna siiyey kow iyo toban afartan iyo kow milyan laba boqol labaatan iyo shan kun deed boqol iyo s- toddobaatan iyo shan wasaaradda maaliddana waxay sheegaya afartan iyo tod- sagaal milyan iyo jazab lacag kaas yaa isiiyey marka haddii ka tegaya su-aalo marka qaarna naaqusaa ku jira qaarna zaa'idaa ku jira zaaid laftiisa waa dembi warbixintan waxaa ka muuqda yaxya een, dakhli badan oo meelo kala duwan ka soo galay waxaa ka muuqda een, dakhliga laga ururiyey een, gudaha dalka een, dakhli ay bixiyeen ama dhaqaale ay bixiyeen hay-adahan ama dowladahan saacida een, soomaaliya sida midowda yurub oo kale een, kaalmo uu bixiyey dowladda sacuudiga dhaqaalo badanaa ka muuqda marka dhaqaalahaas faraha badan leh ee warbixintan hadda lagu xusay iyo qaababka loo isticmaalay ay warbixintu sheegayso dhaawac intee leeg buu gaarsiin karaa dowladda ma laga yaabaa in n hay-adihii ama dowladihii lacagta bixiyey inay iyaguna dib u eegaan n dhaqaalihii ay bixiyeen iyo meelihii ay mareen waa khasab inay dib u eegaan waa- marka hore waa joojinaya wixii socday kadibna waxay baaraya lacagtooda meesha ay ku baxday sacuudiga labaatan milyana la sheegaa budget kale waxaa ka muuqata lix milyan iyo jidab keliya hay-adaha gudaha markaa fiirisid ee dowladda hawada iyo kale iyo c i d-da ooma ahayn hay-adda dhibaaris lafteedu iyo hay-adda dowladda rayidka ah yaabka jira wuxuu yahay lacagay soo ururiyeen iyagaa dib u isticmaalay see ku dhici kartaa dukaankaaga ma aha meesha haddaad lacag soo ururisay waa inaad ku shubta accountka dowladda codsi aad ugala baxda inaad la timaado lagu ogolaado budgetka ay ka muuqato madaxa budgetka aad kala baxayso iyo sababta aad ula baxayso la cadday kadibna aad la baxdo laakiin waxay ii soo xarooda maanta isla berita anigaa isticmaalaya sistamka dowladeed ma aha marka laba cilad waa imaanaya in maamulka dowladdana dib loo soxo khalad u dhacaa bini aadamka oo dhan in loo soxo laakiin dowladihii deeqdana siinaayay sida e u-da ka muuqato unibosta world banki turkiga dhammaan maraykanka waxay naqanaya inay xisaabtamaan marka waxay arkaya riboortka antidhowrka iyagana waxaa qabsanaya ee dadkoodii ay kasoo qaadeen cashuur bixiyaashahay oo dhahay war lacagta aad naga qaadeen ee aad ugu deeqdeen wadankaas lama isticmaalin intaasaa ka maqan ee lacagteena kuma bixinayna marka in in ay corruption ku dhamaato caddayna waxay reference ka dhiganaa si antidhowrka wallahi arrintaan culays weyn keenaya wasaaradda gaashaaniga markaad fiirisid waxyaabihii talyaaniga masar iyo turkiga ay keeneen iyo imaaraadka afrikaas wadan waxaa laleeyahay sisi keli maba la arkinba qaarkood kaasoo maxaa leh wasaaradda gaashaandhigga awood muuma leh inay ku kantaroosho tusaale ahaan midowda yurub oo kale waxaa dowladda soomaaliya ugu deeqay sida warbixinta ku xusan toddobiyo toban milyan iyo dheeri hase ahaatee saddex iyo toban milyan iyo waxoogaaba qasnadii dowladda ku dhacay sidoo kale dowladda sacuudiga oo kale sida warbixinta ku qoran labaatan milyan oo dollar baa la leeyahay waxa ay siisay dowladda hase ahaatee lix milyan iyo jajab baa ku dhacay qasnadii dowladda marka si dowladda soomaaliyeed ay u caddayso halkay iska dhaafsiisan tahay xisaabtani ma looga fadhiyaa inay caddayso wixii dhacay dabcan waa inay caddeeyaan khalad waa dhici karaa dawladdu waa inay caddaysaa marka lacagta farqiga intaas leeya udhexeeya from seventeen to to thirteen xaguu ku maqan yahay ma riboorkii hantadoorka loo soo gudbin ma lacag kale meel kale ku baxda lama ogo sacuudiga waaba lacag aada u weyn ba twenty million ilaa six million difference weyn udhexeeya dawladda iyadaa la suga marka inay saxdo ama dawladda iyadaa iscadisho marka ceebta halkaas oo kale ay gaarto ama wasaaraha iyo shaksiyaadka ku shaqo lahay ay dembiga ku eegtaa oo lagu maxkamadeeya hantida haddii wax ka nool yihi dib looga soo celiyaa ila dawladda o dhan ma gelin dembiga wasaarado gaara ayaa la magacaabay wasaarado o dhan hadda lama sheegin kaasi waxa uu ahaa brofesor yaxye sheekh caamir oo ah dhaqaaliyaan wax ka dhiga jaamacadda honaf africa university waxaana isagoo jooga magaalada garowe uu khadka telefoonka ugu warramay caashe ibraahim aadan dhegaystayaal waxaa naga xusuusinaa in aan isku daynay inaanu warbixin ka helno ama jawaab ka helno dowladda soomaaliya warbixintaasi si ay uga jawaabaan balse ilaa hadda nooma aysu suuragalin marka ugu soo horeysa ay ka hadlaanna waan idiin soo gudbin doonaa
haatana kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban oo uu noo soo diyaariyey wariyahayaga xasan kaafe cabdiraxmaan qoyste
tan iyo wixii ka dambeeyey doorashooyinkii dhowaan ka dhacay maamulka jubbaland ee uu ku soo baxay axmed maxamed islaan axmed madoobe islamarkaana natiijadeedii ay qaadacday dowladda soomaaliya waxaa sii xoogaysanayay khilaafka ka dhex oogan dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland kaasoo gaaray heerkii ugu xumaa dhaawacayna wada shaqayntii labada dhinac haddaba muxuu salka ku hayaa khilaafka ba'an ee ka dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland sideese xal looga gaari karaa waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya bashiir xuseen gadoon oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho iyo saalax axmed xuseen oo ka mid ahaa siyaasiyiintii isu soo taagay qabashada hoggaanka jubbaland ahaana afhayeenkii musharaxiinta isbedel doonka ee maamulkaasi waxaana hadalka ku horeynaya bashiir xuseen khilaafka siyaasadeed ee maamul goboleedka jubbaland iyo dowladda federaalk soomaaliya u dhexeeya wuxuu sawir naga siinayaa siday u ekaan doonto doorashada laba kun labaatan ee heer federaal ama guud ahaan soomaaliya oo dhan ayuu sawir naga siinayaa sawirkaas oo ah mid runtii walaac badan huwan wuxuu na tusinayaa in laba kun labaatan iyo laba kun labaatan iyo kow doorashada dhacaysa inaysan ahaan doonin doorasho loo dhan yahay ayuuna tusinayaa waana mid hordhac u ah loolanka soo socda ee doorashada jubbaland iyo isbedelka jubbaland iyo waxyaabaha cusub ee jubbaland kasoo ifbaxay markii loo eego sharci ahaan waxaan u dhaafaynaa dadka sharci yaqaanada laakiin hadda waxaa ishaya waa dad siyaasiyiinah oo aragti siyaasadeed kala duwan xambaarsan laguna hanto inay kala taageerayaan dowlado ka tirsan khaliijul cadab dowladaha carabta oo ay ugu tun weyn yihiin sacuudi isbahaysiga hogaamiyo oo ay imaaraadku ka mid yihiin iyo qatar oo dhinaca kale ah dowladda waxaa lagu xantaa inay qatar taageerayso siyaasadda dowladda si ay u soo laabato dowlad goboleedyada dadka hogaamiya ee ka aragtida duwanna meesha looga saaro dhinaca kale dowladda imaaraad oo sacuudiga isbahaysigiisa ka tirsan oo dowladdan siyaasad ahaan isla jaan qaadi waayeenna in ay taageerayso dhammaan mucaaradku isku duuban marka halkaas waxaa ka muuqda in ay jirto broxy waa wax layidhahdo in lagu dul dagaalamayo soomaaliya oo siyaasado kale xitaa loo soo minguuriyey halkaas ayay ka muuqataa marka walaaceeday leedahay arrinta jubbaland sababta axmed madoobe ku qasabtay inuu dowladda soomaaliya ka hor istaago doorkii ay ku laheed oo ahaa oversight indhaindhayn iyo in sida wax u socdaan ay fasilitid gareydo oo ay markhaati furto doorashadaas inay mid xor iyo xalaala tahay waxaa axmed madoobe inuu go-aan qaato ka hor istaago sabab u ahaa sidii ay dowladdu u faragelisay doorashadii koonfur galbeed marka iyadaa sababtay dowladdu inay doorkeedii lumido axmed madoobe wuxuu ka baqaayay in ay dowladdu ku ekaan weydo doorkeedii ahaa fududayn iyo inay markhaati ka noqoto waxa socda haye saalax horta waxaa fiican dadku inay asliyan fiiriyaan waxa laga hadlaaya halka ay ka soo jeedaan hadday faa'iido tahay hadduu khilaaf yahay hadday midnimo tahayba khilaafka jubbaland maanta ma soo bilaaban wuxuu soo bilowday muddo horuu soo bilowday wuxuu la bilowday aasaaskii kii xilligii muxuu ahay nidaamkan hadda joogo uu magaalada la wareegay ee la yegleelayay in maamul loo sameeyo marka waxa la isku haysta waxaa waaye waa dastuuri jubbaland weligee doorasho kama dhicin axmedna wuxuu damcay mar saddexaad sidiisa limid inuu sameeyo midda kale khilaafkan loo soo raraya dowladda iyo jubbaland ma aha jubbaland annaga ah jubbaland dhexdana is haysata reer jubbaland baa doonaya sanadkan inay helaan doorasho xori xalaal ah haddii iyagu ay isfahmi weeyeen taana waxaa caddeen u ah inta broses oo la soo maray madaxweynayaasha hadda rag ka sheegtay ee kismaayo jooga ma dhici jirin muxuu ahaaye labada baarlamaan laba af saddexda madaxweyne fikradaha kala duwan ee faraha badan ee magaalada yaalla iyo waddanka yaalla baa kuwa caddeen ah waxyaabaha lagu eedaynaya waxaa weeye sharcinimada ee axmed iyo maamulkiisa ee muxuu ahaaye inayna sharci marka horeba ahayn laakiin dulqaad iyo soomaali jacayl iyo maamul jacayl loogu samraayay laakiin doorkan wuxuu ku darsaday wax qabad la'aan doorashadan markaan nimaadno doorashadan waxaa weeyaan waxay ka qaldantay kow magacaabadii guddiga muxuu ahay doorashada oo ahaa in loo maro waddo saxa looma marin wuxuu u magacaabday siduu isaga rabo waxaa laisku dayay guddiga doorashada in la saxo way socon weysay waxay soo martay soo xulistii baarlamaanka iyo odayaashii soo xuli lahaa baarlamaanka wuxuu samaystay odayaash odayaal isaga uu leeyahay wuxuu ka saaray inta badan odayaashii rasmiga ahaa ee sanaadiinta ay lahaayeen reer jubbaland buu ka saaray kuwa isaga daabacsan buu keenay wuxuu soo saaray baarlamaan isaga uu soo magacaawday dowladdana waxay u soo gashay waa qodob dastuuri ah ma kenyan aadnaa iyo etoobiya iyo maraykan miyaan aadnaa xaggee la aadaya dacwadda yaa xaq u leh inuu soo dhexgala dowladda horta reer jubbaland baa u yeertay xaq bayna u leedahay dastuuriyeen ah in gobol ka mid ah haddii ay wax ka qaladamaan inay ogaato bashiir waxaad sheegtay in dowladdu ay faragelin ku haysay arrimaha doorashooyinkii ka dhacay jubbaland maxaa taas ku sababaynaysaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka waxay soo saartay habraac ay ku amrayso maamulka jubbaland inuu nidaamka doorashada u qabanayo ay dowladda soomaaliya dejisay ayna qasab tahay in la raaco si dowladdu u aqoonsato doorashada baarlamaanka iyo madaxtinimada jubbaland jubbalandna waxay ku doodaysaa in arrimaheeda gaarka ah sida siday isku dooranayaan oo ay baarlamaankooda usoo saaranayaan madaxweynahooda usoo saaranayaan habraacay u marayaan inay iyada dastuurkeeda u ogolaanayo qoraalna sharcina uga dhiganya marka horta waxaa laisku diiday dowladdii oo isku dayday maamulka jubbaland inay u meerido habraac iyada ay dejisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka waddanku waa ka baxay xilliga uu ahaa centralized wuxuu isku bedelay federaal waddanku awooddu kuma aruursana dowladda dhexe dastuurku dowladda dhexe wuxuu siinayaa door maamul goboleedyadana wuxuu siinayaa door marka in renegociation la galo oo dowladdu ogolaato inay maamulka jubbaland ku qancido doorka dastuurka u ogolyahay maamulka jubbalandna ay ka aqbasho wax dastuurka u ogolaya inuu sameeyo meel dhexna laisku yimaado dowladda ka suroobi weyse waxay dowladdu shuruud uga dhigtay habraacay soo saartay haddii maamulka ku shaqayn waayo inaysan aqoonsan doonin madaxweyne kasta oo la doorto halkas ka soo baxa baarlamaan kasta oo la doorto oo halkas ka soo baxa horta mid waa middaas midda labaad waxaan ognahay oo aan caddayn buuxda u haynaa in dowladdu ay wadatay musharax jubbaland ee iyada ugu tala gashay inay soo saarto axmed madoobena arrintaas wuxuu u arkay inay halis ku tahay nidaamka jubbaland madax bannaanida doorashadooda saa darteed ayaa keentay inuu go'aan qaato una hakiyo ama xakameeyo gacanta gacantogaaleysiga dowladda federaalka soomaaliya waa arrinta khilaafka sare usii qaadee aan u soo laabto runta inaan ka hadlaan rabaa soomaaliya xilligan aan joogno kama shaqaynaayo rule of law sarrayn sharci ma jiro garsoor madax bannaan ma jiro baarlamaan xora ma jiro waxaa keliya jira awoodo siyaasadeed oo kala xambaarsan aragtiyo siyaasadeed halka loo socdana waa damaca laba kun iyo labaatan axmed madoobe wuxuu dabada ku wataa dadka ka aragtida duwan oo difaacaya federaalka dowladda federaalka dowladdaanna waxay rabtaa iyadoon qiran inay federaal diidan tahay inay centralized ka dhigto waddanka dastuurkana kuma qorna siyaasiyanna inclusive politics ma jiro siyaasad loo dhan yahay iyo siyaasiyiin intuu isku yimid madal ku go'aansaday saalax waxa aad tilmaantay in madaxweyne axmed madoobe uu ka dambeeyo isfahamwaaga u dhexeeya maamulka jubbaland iyo dowladda dhexe maxaa daliila oo aad arrintaas u haysaa wax khilaafka iyo waxyaabaha anigu aan ka hadlayo wax cadoo taagan weeye odayaasha igaa hadlay horena waa hadlay haddana hadlaya in laga dulbooday oo sidaad ogtihiin idaacadaha waad la socotaan xildhibaan laba xildhibaan inaynu laba gole xildhibaan inay kismaayo ka jiraan baarlamaan waa la wada ogyahay saddex madaxweyne inay ka jiraan kismaayo waa la wada ogyahay wax u baahan in la raadiya ma aha waxaa cafka ku batay dowlad baasaa dowlad baasaa axmed tiimkiisa maaha axmed kiila tiim buu haystaa tiimkaas waxaa weeye waa tiim gruube beella ah oo iyagu rabaan dhankay rabaan inay u dhigaan bahasho cadeymaha waxaa weeye dadkii odayaashii baa jooga oo horey waa hadlay siyaasiyiintii baa jooga horey waa hadlay dowladdan arrinta inay soo farageliso ka hadashana waxaa weeyaan intayna dowladda gaarin annagaas kula hadlayo iyo golahaygii iyo musharaxiinta reer jubbaland iyo siyaasiyiintii ugu yaraan siddeed jeer ayaanu qoraal u gudbinay axmed madoobe iyo tiimkiisa iyo guddigiisa doorashada inay habraaca saxaan in ay qodobadan iyo qaabka ay wax u wadaan inay sax ahayn jubbaland aan wada ilaalsanno caddeymihii baan haynaa marka ma aha wax hadda raadin u baahan ma aha arrintan waxaa lagu markiiba waa la siyaasadeeyaa doorasho soo socoto maya dowladda dhexa waxaa rabto centralize bay rabtaa waxbaa lala aadaa arrinta nooca ma aha arrinta waxaa reer jubbaland ayagaa is haysta awalow kow waxaynu isku haystaan aynu samaysana jubbaland aan wada leenahay oo ciddii muxuu ahay doorasho xor iyo xalaal aan qabsanno ciddii muxuu ahay ku guulaysatana ha lala shaqeey way waxaan annagu taagannahay axmednatiibuu diidan yahay haddii tii uu diiday dowladda markaas annagaa u soo dacwoonay oo dhahnay de intaan u tegi layn qolo kale aynu maaragtay arrintaa ayadaa soo gala maamulkaas jubbaland weelbankiisa iyo wanaagiisa iyo horumarkiisa dadku ay wada raadinayaan waxa qaldanna waa loo wada jeedaa jubbaland shalayna aas-aaskeeda u qaldanaa oo si qaldan baa loo waxay oo heer federaalka iyo sharci dejintii qaranka uu yidhaahdo wa sax ma aha oo shaqaysay tagtay marka waxaa la yidhi dhuwaa la teg la teg bartay ka dhicinta waa ku dhib axmed wuxuu horey u bartay wax in muxuu ahaaye iska u haysto saaxiibbuu lahaa oo awood ugu riixbahashi tiibaa u muuqato marka meeshaan ma aha dowlad heble iyo hebel ma aha waxa weeyaan reer jubbaland iyagaa is haysta markhaatina wayna caddahay waxay isku haystaan wax qarsoon ma aha waxaan soo gaarnay gabagabadii doodda xalku muxuu yahay sideese aragti ahaan ay idinkula muuqataa inay ku wada shaqayn karaan dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland aan ku horeeyo bashiir intaana u gelina xalka soo gudbiyo waxaan rabaa hal qodob inaan adkeeyo waxaan wada ogsoonnahay oo markhaati ka nahay axmed madoobe doorashadiisii ka hor iyo kadibba inuu ku baaqaayay in dadka reer jubbaland iyagu wada hadlaan isqanciyaan wixii xaggiisa jirana uu diyaar u yahay inuu kala fadhiisto go'aanada siyaasadeed uu gaarayo waxaan ognahay in qaramada midoobe intay warqad soo saareen ay dhaheen musharaxiinta fursad isku diiwaangeliyaan hala siiyo ee muddo saddex maalina guddigai doorashada ugu dareen si musharaxiintu isku diiwaangeliyaan axmed madoobe derbigaa lagu geeyey dowladda federaalka inay farageliso oo ay siyaasi intay boorso u soo dhiibto diyaarad soo saarto gayso kismaayo ina tirahda dab ku sii shid ood ummadda isku dir oo kala fogee oo mataqaanaa in is-aqbalaadii iyo wadajirkii jubbaland halkaas ay ku baaba'do talada guud ee aan bixinaya waxay tahay dib wada hadal in la sameeyo oo dadka talada jubbaland ay ka go'do ee reer jubbalana in ay wada hadlaan odayaashooda dhaqanka iyo dadkooda maantay siyaasadda jubbaland aan isku haynayn indhaergaradka inay intay madal sameeyaan siyaasiyiinta axmed madoobe mucaaradsan iyo axmed madoobaha inta taabacsan meel la isku keeno ee la yidhahda sideen ugu gudubnaa marxaladdan haye saalax dhinacaaga maxaad ku soo gebagabaynaysaa oo uu xalku ku jiraa horta intaanan xalka aadin waxaan rabaa inaan wax yar ku ruristo bahash waxaad moodaa in meeshay ahayd ba aan laga raadinaynin waxaan mar badan horey u sheegan haddana ku celcelinaya reer jubbaland baa is haysta haddii reer jubbaland ay is haystaan waxay isku haystaanna waxaa weeyaan axmed xukun maroorsi iyo muxuu ahaaye anaa haysta weeye intaana waxaa laga warwareegaya sidaan horey idinku sheegay wax dagaal meeshaas inuu ku dhaco diyaarna uma nihin wadahadalna diyaar baa loo yahay horena waa loo ahaa laakiin axmed wuxuu doonayaa wixiisii uu isku jacbursaday in lagula hadlo taana ma dhacayso lagulama hadlaayo waxaan diyaar u nahay in micnaha uu noqdo in doorasho dib loogu celiyo in guddi doorasho kow lasoo magacaabo odayaasha saxdaha inay baarlamaanka soo xulaan hal baarlamaan la samaysto doorasho xor iyo xalaal ay dhacdo way xalka ugu horeeyo haddii dowladdu waxaa weeyaan waxaa aad aan u maqlaaya saaxiibkay muxuu ahay aan ila dooda dowladda dowladda dowladda dowladdu haddayna soo gelin markaan anigi axmed is haysanno ma dowladaha dariskaan u yeeranaa sidii aan ugu yeerin jirnay ma dowladaha dariskaan aadnaa waxaa weeye axmed iyo dowladda dhexe ama dowladda federaalka ah waxaa weeyaan waxaa ka dhexey waxa ka horeeya aniga axmed horta iyo inta axmed reer jubbaland is haysata in xalk la raadiyo xalka ummadda soomaaliyeed oo dhan caafimaadkooda u furan yahay gobollada kale u furan yahay siyaasiyiinta kale caafimaad qaba u furan yahay annagu meel kasta iyo goob kastaan diyaar u nahay inaan kula hadalno waxa aan doonaynan doorasho waxaa weeyaan xar iyo xor iyo xelaal ah mid dowladda ay gaar ku wadataanan rabin mid isaga u wataanan rabin qof gooni noo astaysan ma jiro intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen bashiir xuseen gadoon oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan muqdisho iyo saalax axmed xuseen oo ahaa afhayeenkii musharaxiinta isbedel doonka ee maamulka jubbaland tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
xasan kaafi cabdiraxmaan qoysta ayuu kaasi aa dhegaystayaal markan ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaja ayaa soo jeedinaya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e-da dhegaystayaal sababo in qaar laga sheega mooye aan la soo koobi karin ayaa sheekooyinka hiddaha loo abuuraa midi waa in lagu maaweelo oo qosol iyo maad loogu xisho sida cigaal shiidaad mid kale waa in murti lagula baxo sida qayb libaax iyo saddex dibi mid kale waa in lagu muujiyo dabeecadaha dugaagga qaarkiis sida khiyaanada dawacada iyo damanaanta iyo xaaska sabab kalena waa carruuraha in lagu cabsiiyo sida dhegdheer iyo shancaloolle sheekooyinka hiddaha sheeke xariirana waa la yidhaahdaa waxaa kaloo kolkol la isugu duwaa in lagu muujiyo garaadka heerkiisu sarreeyo ee dumarka qaarkood sida sheekada horyo ogaas iyo kabacaraf iyo midda aan barnaamijka maanta u doortay ee magaceedu yahay saddex maanlaawe waxaa la yidhi oday miyiga soomaalida ku dhaqan jiray ayaa wuxuu dhalay gabar aad u qurxoon caqlina badan iyadoo aan weli qaangaarin ayaa garaadkeeda lala asqaraaray wixii la weydiiyaba waxay kaga jawaabi jirtay hadal murti leh oo haddiiba halqabsi isu roga markaas baa magaceedu intuu dheeraaday bulshadii ku dhex faafay aadna loo sheeg sheegay dabadeed waxay guyaashu isdaba maraan oo midna soo galo mid kalena la sagootiyaba waxay cawrali gaadhay xilligii hablaha la bilcami jiray waxay noqotay guurgal xag walba ka bisil kolkaas buu nin kastaaba u hanqaltaagay oo inay afadiisa noqoto laabta gashaday si ay ugu dhasho waraso sideeda oo kale u xirrib iyo garaad badan ha yeeshee intii muddo ah ayaan taas cidina ku guulaysan sababtuna waxay ahayd gabadha aabbaheed oo ninkii ka soo doonaba ku xidi jiray xoolo yarad ah oo aad u fara badan cid bixin karta ama quudhaana ay dagaanka ku yarayd rag seejar iska xoor lagama waayee ninbaa isa soo kilkiray ninbay tala kaga ibabeeshay inuu isagu noqdo kii cawrala guursaday sidaasna kaga fooray barbaartii iyo garbadowdii tirada badnayd ee u soo gogol fadhiistay asii hanan weyday muxuu yeelay bal wax dhowr odaygii gabadha dhalay ayuu ninkaasi u soo sadcaalay isnabdaadin iyo iswaraysi kadibna wuxuu daboolka uga qaaday muraadkii uu ula socday wuxuu yidhi gabadhaada cawrara inaad igula xididdo ayaan kaa doonayaa markaas buu odaygii yidhi xoola maxaad leedahay boqol halaad iyo baarqabkooda ayaa ii foofa markii uu sidaas lahaana wuxuu ninku filayay in qayb geelaas ka mid a uu odagu weydiisan doono hase ahaatee suxulkaa u mudnaaye intuu qunu fadhiistay ayuu yidhi hebelow gabadhan warkeedu midhaa ku soo gaariye geelaas aad hantida dhammaantiis haddaad ka bixinayso waan ku siin haddii kale intii aan weedhii dhammayn ayaa ninkii yidhi waan soo tashadayoo geelaasi adeer waa iga bixis sidaas baa lagu heshiiyey dabadeedna geelii oo aanu nidhig iyo qurbactoona ka reeban ayuu ninkii goor subaxa intuu odaygii u soo dareeriyey xerada ugu shubay halkiibaa gabadhii loogu meheriyey halkiibuu kala dhaqaaqay isaga oo cayb fara madow ah oo bar iyo beertoona aan lagu ogeyn kolka wax kale uma bannaanayne ninkii gabadha guursaday wuxuu ka mid noqday dabatada ugaar ku noosha ah caanihii geela waxaa u beddelay hilibka duurjoogta biciidka iyo cawsha deerada iyo sagaalada ayaa xoolo u noqday oo haleeladii u bedelay markaas buu u dhexayn jiray maalin ay dabaynada wax ugu dhacaan iyo maalin uu hungo kala soo laabto intaas waxaa u weheliyey oo qoyskiisa nolol u ahaa midhaha xilliyada roobku da-o geedaha ka baxa sida midhacaska iyo hohobta gumashaaga iyo lajiidaha dhafaruurta iyo mareerka iyo kuwa lamidka ah muddo hadduu sidaas ahaa ayaa habeenkii dambe waxaa u soo hoyday sodonkiis so inuu sooro ma aha so inuu fadhiga uga kacaa dhaqanku ma ahayn muxuuse ku sooraa talaa ku caddaatay gabadhii baase inta dhaqaaqday baryadoonad u kacday waxay u tagtay qoys sida keeda oo kale dabata ah oo ay daris ahaayeen maantaasna uu dabinkoodii sagaar ugu dhacay dabadkii reerkaas lahaa ayay u sheegtay aabbaheed oo soo martiyey inuu ardaaga u jiifo isagana ay ka doonayso sagaaradii maanta dabinka ugu dhacday in hilbaheeda uu wax ka siiyo amaba uu amaahiyo wuxuu yidhi yeelay waase haddaad ii yeesho waxa aan kaa rabo haddiiba intay garatay waxa uu u jeeda ayay tidhi hawraarsan waanse degdegsanahayo aabbahay baa nafaysane caawa goor dambe inooga dhig haddana ina kici oo iraac aad hilibka wax ka cuntida cabbaar kadib waxaa ardaagii aqalkeeda ku sheekaysanayay saddex nin waa saygeedii waa aabbaheedoo waa dabadkii ay hilbaha sagaarada ka soo amaahatay ee waxa kalena ka doonayay show hilbo sagaaro hore uma bislaadaane awlala oo xeero ku sida ayaa cawaysin dambe raggii soo dul joogsatay way yaro gamacsan yihiin markaas bay ku tidhi saddexdii maanlaawow hilbihii baan wadaaye fadhiista aad cuntaane saamar qura bay saddexdoodii amankaag afka la kala qaadeen nimba kii kale ayuu eegay wuxuu ahaa hadal ay qaadan kari waayeen iyo aflagaado culus oo in gabadhi ku tiraabto aan waayadii hore laga malaysan karin dabadeedna aabbaheed ama ninkeedii baa ku yidhi naa saddexda maanlaawo ee aad sheegayso yaad ku wadaa ma saddexdayadan baa mase waa saddex kale oo aad meel ku og tahay waxay tidhi waxaan ku wadaa idinkan ardaagayga fadhiye ee dhegaysta sababtaan idiin sheegiye horta aabbahay baa ugu horreeya oo wax alla wuxuu xoola lahaa ninkii uu yaradka uga wada qaatay ayuu caawa inta soo martiyey soolyo iyo xididin ugu fadhiyaa sow maanlaawanimo ma aha marka xiga ninka ciqaba isaga oo boqor halaad iyo baarqabkoodii hanta oo dadka inta ugu hodansan lagu tiriyo ayuu dhammaantood naag dhaafsaday sow taasina maanlaawanimo ma aha marka saddexaad dabadka halkaan idinku weheliyaa wuxuu u fadhiyaa boqor halaad iyo baarqabkood naagirad looga bixiyey inuu hilib sagaaro kaga muraadsado sow isaguna maanlaawo ma aha dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
waxaad degaysanayseen barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha oo inala socodsiinayey axmed faarax cali idaajaah idaacaddii iyo barnaamijkiina waa naga intaa intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa jamaal axmed cusmaan sahre ciidla nuur iyo jeymi fraya dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Gene Randall.